اللي بشيسن هايتي الكبرك ستور بربرتيا اسكدوبي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle ramadaan mubaarak lagu sidiyaal meelboysa roogtaan ka dhowaada barnaamijka tartan qoneedka raadiyaha warsan ee baydhabo wareeggii saddexaad ee tartan qoneedkii ku guda jirnaa dhiiboojay damba lagun sidiyaal oo kumid baa wareeggaas saddexaad hayri doone tartamayaasha shal ee bonkay e iyo isha b isha e waa isha b iyo bonkay b isha b iyo boonkay e mayba markaasi ondambooyaana wareegga saddexaad ee tartan aqooneedka wayna markaas iyo ka tartami doonana miiska iyo mikrofoonka raadiyaha warsan dhugunsadyaal barnaamijkan waygwaa barnaamij lakishal hirow oo nag out ee xaafadii uu kala kubadiyoona gebyahamo barnaamijka ku hiraadsan barnaamijka tartan qooneedka wayba markaas taabagelaayaana raadiyaha warsan iyo garab walaaloo iskaaladaayaan wayna saas oo kale barnaamijka noolodiibka aadaayana dhinaga su-aal diyaarinta iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir su-aalo dhextaalkana mibaan kuma hadnagaane ururka deedo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole ayaan ma hadnagaan oo lamada xaafadood taageeran ee hamiin walba muxdiin xasan maxamed xusni cabdullaahi nuur aadan jeceel ayaa barnaamijka siina dareer sii doonaan maxamed deeq iyo maxamed salaadna barnaamijka noolodiibka aada doonaan oo tiimka garab walaala ku tirsan bilaal hilaal sheekh shucayb inaga warbaahinta waybaa dhugunsadyaalka usa kula dareersiyahaye barta facebooka beejka raadiyaha warsan una kalena oo ee warsan raadiyo iyo saasoo kale live streamka oo website-ka si toosa lagu dhugunsado meel walbo is roogtaan maxamuud gaabshana barnaamijka farsameeyahay maleelana maybaa usa inaga kaamirada barnaamijka kuduubahaya dhinaga muuqaalka mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka habiin fayla dhugunsadyaal hamiin fayle mar kale dhugunsadayaal barnaamijka tartan aqooneedka sida horey ana siinka sheegay uu kumid baa tartamo doonaana boonkay e iyo isha b xaafadii lakubadiyona gebihaanba tartanka ku hiri doonta gibowgii dambe ee tartan aqooneedkii hawadad ahaase deerni maadaama ramadaanka usa gabaabsi'eeyi lamada xaafadood iyo xaadiriya inay qadka teleefonkiiyo xaadirkaeyin weeroy marka hora xaafadda b halo isha b
halo radio warsan halo boonkay e
halo radio warsan heedyada amaasiin lamada tartamyaal qadka teleefonka iyo xaadirka iyin lamalamadagaiyo fursadsiye oo dareenka keiyo iyo hkakoobayaan sidii on aragaan hadeerowka wareega saddexaad ee iyo hadeeren taageerayaasha kiiyo nambarka kuweero koraan iyo weliba saas oo kala dareenka guud ee barnaamijka iyo ku qaban aan ka horeyntii boonkay siiyoy halo boonkay e
halo radio warsan boonkay ha dhawaada dareenka kiikin barnaamijka kaedan iyo weliba taageerada nambarada isinlaasiin kuweero kor taageerayaalkiin boonkay
radio warsan boonkay ha dhawaada lamaday fursad may baan haysataani in isin dareenkiin ha ka koobtaan haye
ah
halo isha b
halo radio warsan isha b ha dhawaada dareenka kiikiin ee barnaamijkiisin ku qabtaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ونوع ترتمال كافة الشبي الحمد لله إلهي أما نغان مركوت في مرنمات مرتدهات كدونا ترتن أنا كدونا كل ترتن خيل أو شرف له أسلوب له ويبون تنا دامر يرجعن ويو لكان بونكاي بدي ترتن ك سونس أو عدالة يكرجعن في ارتباعين kulli hadhowna waa ku badan inad aadaan kulle insha allah tartamyaalka dadka taageeradan ee madana nambarkii ankoo waliba nabadayn siyeed sagaal iyo shan lixdan iyo shan lixdan iyo kow siyeed sagaal iyo shan lixdan iyo shan lixdan iyo kow nambarka lamaad waliba nabadayha fur siyeed iyo shan afartii kow konton lixdan iyo afar siyeed afartii kow konton lixdan iyo afar lamadaas number inaan nagu xiriiri karo iyadeeda mahadsantiin raadiyo warsan iyo dhegeystayaal badan waayahay eedeeda amaadsiiyeen tartamayaasha isha b dareenka keejo iyo haka koobeen lamada dayiguna siini umahadnagaana marka dhikanagade deegaanka bonkay ee helo bonkay e
warsan bonkay ee hadhawaada lamaday fursad may baan haysataana dareenka kiikan inaysan haka koobtaan
cidii amaadsiisin raadiyo warsan sanonjon kumaynagan tartamayaalka tartanka idaacadda war taasoo kale haddii una gudi galno waktigan ahay aylaxumeynhariiri goran markaas rasan bishan afartee far eegeeda maas
reedyada amaasiyiin tartamayaasha bonkay iyoona dareenka kegala wadaageen insha allah barnaamijka gudugalaana shuruudomi baa markaas ee, xaafado in sheegay in qadka taleefonka iyo ka hadalhayaan kulo dheerang milo buuqa markaas anu deerow dhinaga iyo weliba bonkay mayba kocodsidaan barnaamijkeen iyo la dareerang afhayeenka taleefonka haya mayba kocodsiday in meel usalafsada taleefonka oo dadkan isu kulo dheerada saasoo kale afhayeenka isha biina iyoona mayba in sheegay in afhayeenka keji ee taleefonka ka hadalhaya isuna meel goona taleefonka laseeda su-aalo tumi afar su-aal wajaa ku koobiyiin todob iyo lanka tiragalay inay xaafadul la weydiiyey haddii aad dhiida in iyo baraajo ka shalba hawaayaan su-aalo dheeri ee oo lama su-aal ayaa laka dare insha allah ee haddii iyo saaska shalbahaan oo tumi afarta su-aal iyo shalbahaanna xaafadii guulo hella ayaa markaas gudbo doonta oo samafinalka in gudbaasa xaafada kalena gebiyahaanba midba ku hiraasa tartanka iniga haddii cabasho ee taleefonka iyo ka hadalahayaan cilad ka koyto waa taleefonka iyo ka hadalahayaan waktigan haddii cilad iyo ka koyto mayba markaas iyo haweer koraana ibrili siyeed konton soddon afar siyeedkii afar cilad haddii taleefonka iyo ka hadalahayaan ka koyto nambarkaas ayaa la hariiri koraan oo waliba codsado koraan in leenkadan bedeladaan oo ciladaas nuusaas biyaan mar haddii su-aal laku weydiiye makooweelana in cilad yana dhofsatay ayna sugoy adana erta ku hor intii su-aalo lakiin weydina cilada sheegoy oo taleefonka e aqbalaana oo ka sugaana laakiin mar su-aal haddii laku weydiiye makooweelsiya lan weere xaafadda su-aalo isku leh mar afraadna inka darow sadiida tooka lakiin weerow fadlan dhugunsoy su-aalo oo sadiidaas tooka war ku badan maykiin weerow saas oo kale waa faa'iidaysi ee fursad hal tooka latiin hal tooka ku badan maykiin weerow haddii faa'iido su-aal hakiin marta hal tookiya halow lake mar lamaad maykiin ka nagow su-aalo laku weydiiyo jawaabtiyana fadlan adoo furfurashadan dheerayna halow jawaabta haddii lakeera isla markiiba jawaabta dhiib oo adoonka dheeradaan insha allah shuruudoogaasina iskala dhagma doonaya rajeeye oo barnaamijka jawi faydan inka bilaawda jawi faydan uusan ninka dhammaada insha allah laba warqadood iyo abwaanadan dhiibe jaakole iyo abwaan tarash warqado ana siin dhiibi maybaka shal qoran lamada xaafadood isha b iyo weliba bonkay e warqada abwaan tarash information qoran warqada wayba ka qorana boonkay ee bonkay ayaa uu ka taageeranaysaa warqada lamaad infur abwaan jaakole Isha bi.
isha biya taageeranaysaadena waayahay abwaanka isha ee, b abwaan jaakole taageerayangeyi boonkay eena mayba markaas taageeran ee abwaan tarash lamada warqad kale e iyo b iyo ka shalgoran su-aalo xaafadda laka bilaabow iyo ku turjumaasa su-aala warqadii xaafadda ee ka qoran ama warqada ee ka qoran lankii qobsada xaafadda tiitiisa su-aalo laka bilaabee
ee boonkaa boonkay su-aalo koowaad uu kiyo laka bilaabee andiyaar Hey!
gaban andiyaar gaban reejiro hangi kunuusiyala reejaan koro hireembe jirasa aan xali sian sinweeli ogdin wero iyo sian sinweeli ogdin lamaad bisu dhowi lamaad bisu dhowi maay lamaada bay lamaad bisu dhowi wero waa kooy dhowi bay jaa kole kole sun dari ogdin lamaad isha muhimtan hade sa sinweeli oo ku hada wero ha waday ba shirida waa mataraas ah ما ما لك يا رواي القرمر بقى كل لك كسي
waayahay eediyada lamada abwaan ee dhammaan lamada xaafadoodba may baan rajeeya guul inay oogiyowda diran insha allah isha iyo boonkay guulasin rajeeya su-aaloya bilaabda doona su-aalo koowaad boonkaya ka bilaabana kuwalajiyey muxdiin xusni hallo bonkay halo warsan radio bonkay diyaar garooba su-aale koowaad ee tartanka uu ka dhinaga kala nagdaasa su-aale koowaad diini ee oliban dhiyaasa satan sheeg magaaga saxaabigii hagale maka uso-oo leh labayk allaahumma labayk marlamaada kanage su-aalo diiniyu sheeg magaaga saxaabiga hagale maka uso-oo leh labayk allaahumma labayk mar saddexaada kanaga boonkay dhiga fura su-aalati koowaad ee tartanka uu ku waana diiniyu walibaan dhiyaasa sadatan sheeg magaaga saxaabigaha gali maka us oo eraw ama leh labayk allaahumma labayk jawaabta siin ku rajeen insha allah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartana halo halo raadi war jawaabta bilawno baasha deegaanka bonkai b su-aalaas jawaabtii haddii un iska dayna may banagadaase tumamata bintu ata kanag marlamaad sidun iska dayna may banagadaase tumamata ibnu atan
kanag jawaabta su-aalaas jawaabtii marlamaad haddii un iska dayna may bua tumamata binu atan saxii qalad guddiga waayahay su-aalii koowaad oo diini ah oo laka bilaabo tartamayaasha deegaanka boonkaay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaato saxe lama dhibcood boonkaay
bonka yakola magal eraansi weshidia buulad aan bar aninku degim birkawaag oo heshay macnaha bari iyoni ursibid makuwajar buulad bar aninku degim ya moshiidaa nin saasarti birkawa boonkana boonka i beero isgarshow bid makuwajar ursi bid makuwajar admarne hade adin meel kareka saase mangarti buulooda baryoonay urse bid makuwajaro baalumbalko mugteegin birkawaagoo heshay boonkahaan dhawayne beeraa ku sheegtay baabowa kuwalayey baabowa marna meel barido i bariidaan koyaase marna meel barido i bariida angoraase dooda biilashu kulay burudda sarsaray maalan buudlas uu ka boonqaa kahaytasewalasaba boonkaa laba dhabood ayba an dhiibe kasaase dad boonka an dhow oo jiiran iyin oo haddii ilaahay karooniyo buuliyaa baydhow kasaase ad jaakol buuliyaa baydhow shan buulo gawaawin buulo hadam buulo awdeero buulo jimac warmakokajira shukumka liidaa saacadda mamtifaano ku baxan un hawad unu unu isku haysan hawada unu haysan macnaha abwaanka lam- lamada dhibcood oo aba bilaawtay ama ha ofsaay ku laadaay ee waa gubay
sida dareer iyo bilaawtay abwaan hadan waa kookol dhan igu hoobto waa yahay way baan dhiibay gabir buulo jamaa konool oo taageerayaashay kamid eh yaa lan dhiibay way ballanhee nuunay maanuur horta maanuur ina nuur isku toomaa jaakolo haa ne- ma- ma- ne- hadalada maanuur i maanuur isku toomaa husne ya maanuur i maanuur silsali maxamed nuur imanuura maanuur maanuur iyone maanuur
tolay may ole maska Mm.
ha madun haddayni la atiyaam hubna laakiin ha aan madun maanuur maga guri karo maanuur raw waa yahay dhibcada koowaad way baasingidii bay gabirtaasay nuunay maanuur umur buuriya jaakol habaro shan ha hanin kasta walakin bare tan kale way baan dhibay xaaja xaaja macad gishka xaaja macad toornada birool ka qoraa walaal ka qoraa gudti la qoraa baraasta la qoraa jaakol adin had waka qoraa fadaas agaraashka toornada birool ka qoraa xaaja macad may ka maga dheeree kasaase madi an madi madi an madi yaa ka maga dheeriye widay reed ada kokol dhan jaakolow nimey o isha b
halo raadi wartan su-aali lamaad ee tartanka uu kan diyaar garooba dhini kalen walibaa nagadaasa su-aali lamaad oo diini ah walibaan dhiyaasa sadatan sheeg magaaga saxda eh ee saxaabigii buraaruji nabaga sala allahu calayhi wasalam madi salaada usa sahwi mar lamaada siinkanaga su-aalati lamaad oo diini ah walibaan dhiyaasa satan sheeg magaaga saxda ah ee saxaabigii buraaruji nabaga madii usu salaada sahwi mar saddexaada kanaga isha b sheega magaaga saxda ee saxaabigii buraaruji nabaga markii usa salaada sahwi jawaabta sinku rajayaana naanisnama sinku fadow magaaga saxda ee la sinku baahanyi insha allah
baratayaa jiree buuga tartanka garkaa ku galee
hallo isha b
halo uhaadi warsan jawaabta
bismillah alxamdulilah tartamyaalka xaafadda isha b unooye jawaabtii adiona sujeyn weliba nagadaase
maynagadaas hallo isha
عبد عبد ماذا من راسها عبد الأمر بن النضلة ال- الخزاعي isha jawaabta kanag
عبد الأمر عبد الأمر بن الن- بن النضلة الخزاعي sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali koowaad oo isha la weydiiyey waa nagadaasa su-aali lamaad ee tartanka oo diini e jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa toos sax aan hayna hallo bonkai halo radio warsan jawaabta bilaha unao tartamayaasha deegaanka bonkai su-aalas jawaabtiya diin isku daynamay banagadaase alkharbaaq bin camar
kanag alkharbaaq bin camar sax iyo qalad guddiga
su-aali tartamayaasha xaafadda isha b ha hareer martay mayba markaas hadda hortaale tartamayaasha deegaanka bonkay e jawaabta su-aalaasi oo ku biyan bonkay mayba waa toos sax e hal dhibcood oo faa'iide e hey bonka jaakol wal markiyaana bonka hadda ka hora walka sheeg jawa reed yoon ani uu ka sheegay cubayd cubayd bin kalankal bin shakil bin taktikal hamay ma meeg fadhiisinta aa ku dhahtay ko koob dhana ba ha Ma- ma- de maya ma- ma- عادي ما و- way fuula hal yaa la dhoway oo siyonaysa weerarba hal iska kor dhowyaan wah abwaane Ereed way boo- isleesaga. ma madoo waa may adag may adag may oo- oo inta ka sheeni ma Wah! Kulaade, kulaade, kulaade.
ha sheekadii waxaanu magaca Ha- haana bahor yeelan haana kufayla bahor yeelan Ha, tan dhange tan waayahay hal dhibood bonka way boohaa maybaa lan dhiibey miili hortaba ana jeegi jiray kasaase jaakolo way ballaarey carwo arlaadi jaakolo adikintaaloka wallaahi way ka fuula widay kookoob dhankin sheegi ana ba ayaga roobto hallo bonkai halo radio warsan su-aali saddexaad ee tartanka oo kan diyaar garooba dhinaca kalena waliba nagadaasa su-aali koowaad oo juqraafi ah walibaan dhiyaasa sidatan sheeg biimaraanka iska hirow gacanka carbeed iyo gacanka cumaan marlamaada kanaga juqraafiyu sheeg biimaraanka iska hirow gacanka carbeed iyo gacanka cumaan mar saddexaad boonkay dhiga fura sheeg biimaraanka iska hirow gacanka carbeed iyo gacanka cumaan jawaabta siin ku rajayaan insha allah
baratayaa jiree buuga tartanka garkaa ku gal baratayaa jiree hoo wal barki bajeecadaa la halo bonkay halo radio warsan jawaabta bilaha unao tartamayaasha deegaanka bonkai b su-aalaas jawaabtiya diin isku daynamay banagadaase
meynagadaas suweyd kanag
marlamaa su-aalaas jawaabtiya diin isku daynamay banagadaase kanaalka suweyd sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii saddexaad ee tartanka waana ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka bonkay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa toos sax aan hayna
hallo isha b
halo warsan jawaabta
hurmus mise kana ka hurmus kana jawaabta si degegna in sheeg
kana ka mise kana ka hurmus sax iyo qalad guddiga su-aali luweydii tartamayaasha deegaanka boonkaay gordu waayeen wayba haddayse ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa to sax ee hal dhibcood oo faa'iidee
هذا اللي هو ذا hahey
كان ملايين كان جايو
adid kaxleatee كنت راسك ما حتى واحد بنعوض او خفاك ولا كهلي حتى انا كنتو هاي مسوس راسك ما he haddana ba bilow ee tartankaada ما يبلاوي adala kuu kuu meernaada
هذا اللي هو ما haa يا ما اعرف اساسا inta jeeti he inta jeeti انت جيت يا ها مش يا لو
busaka teetaan dhib a الو بوسكتي تلاتة هي آه.
ميلادك ya ميلادك haye اهي hallo isha
halo warsan ishaan diyaar garooba su-aali lamaad oo juqraafi ee walibaan dhiyaasa sadatan sheeg biimaraanka iska hirow badda marmar iyo badda ija marlamaada kanaga sheeg biimaraanka iska hirow badda marmar iyo badda ija mar saddexaada kanaga sheeg biimaraanka iska hirow badda marmar iyo badda ija jawaabtas in ku rajeen insha allah برتنا جري بوق ترتنك بركا خدل برتنا جري
hallo isha b
halo warsan jawaabta
bismillah bartamaalka xaafidda h b suaala jawaabtii meesha ku wadana biimaraanka taliban ku fahim dardaniil kanag
dardaniil sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii afraad ee tartanka waana la weydiiyey tartamayaasha isha b jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa to sax ee lama dhibcood isha
ايش ابي حتى والله وانت البيت اوكي وايتام اه هي لا ما جلوس اه فوي بس كديبي آه بردها مساجد كحافظة إشاع قعلو ماشي أو جريحيرك ثم جرها قعلو يسي قديمي كو كان كان أيوه و بالأوف تلور أبها دركا يتولد iyo dhaqdhaqaaqa okay laakiin meelo xaafadda isha kashaagaas weliba ma dheegna ma ata meelo
intee umeed meel aad sheegta ma berdaha jaagxiirka inta taal
gacayuu barbeeriga macnaha xaafadda isha gacayuu mugordaso xaafadda isha degnaa jira koodi بسم الله يو. ما مساجد قاعدين ما يدري
meelu siyaay fahmi laakiin fahmi aan كيلو مدار هو بتور تاور يا ishaad degantaa saasaa haddana Ma- bedegaya ana- ana meelo degan ma ishaad koogtaa hadale bedegti walba walba mugsheego dhahay jacaylo ana meelo degan ma koogtaa gacdyuwa aan gacan gacayuu yuul oo xaafadda isha kayaa تمام maya ma dheegna rusni hadale degiyaa Ma- is ma deganib ma degani hadale degti ma ma deganib baan ish ismail meelana korya laakiin ma deganib haddaad deganta ma deg- irka degantaada runtii isma degan isha ma degan
hallo hallo bonkai Hello, Radio Watson.
bonkain diyaar garooba su-aali koowaad oo taariikh ee welibaan dhiyaasa sadatan sheeg magaaga khaliifkii inkadambooy umawiyiinta marlamaada kanaga taariikhu sheeg magaaga khaliifkii inkadambooy ee umawiyiinta mar saddexaada kanaga sheeg magaaga khaliifkii inkadambooy ee umawiyiinta jawaabtasin ku rajeen insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا خدل برتنا جري
hallo bonkai Hello, Radio Watson.
jawaabta
Nila ono ay tartamayaasha deegaanka Boonkaay su'aalas jawaabtiya midba ku jawaab nagaane Narwan bin Muhammad.
kanag Parlamaad su'aalas jawaabtiya diin isku dayna ma manadaase Marwan bin Muhammad.
sax iyo qalad guddiga su-aali taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka boonkaay jawaabta boonkaay iyo dhiibeen wayba waa to sax ee lama dhibcood boonkaay
goobeshe bonka dhaayni beeraha ku sheegtay baabowaak weley baabowa yaa kolka saasaan wale haystan ciidanka saas dhigaagaan galo haysa korkana ma galo haysa kasaase a korka galoy heestan korka galoy ada may tari belaan amaan soko wayti bay dhawu bisiye boqol kilomitre meerneer may kinjey madiyada araasi saas waayahay lama dhabood bonkaa aysinki dhiibe bonkaa bonkaa way baada reer bonka eh isan ngorodaana waana goroda asana sii sheege way baa daadiray wadna suufa gudoomiyihii boonka dhalanta waagii hore lah magaa maskimayka ee daadiray wadna suuf kan kale kasaasana way balaarey ayturuus may ka maga dheeriya mag mag mag magay yaa ka maga dheeriya way bohaa reer dadkii reer boonkayu dhallinyarooda reer boonkayu madaxdii reer boonkayu hadda way bohaa nimankaas sinkudhibey reer boonka dadkun kala reer baydho hanuun iska saasa waa yahay boonka guur hallo isha b
halo radio warsan ishaan diyaar garooba su-aali lamaad oo taariikh ee oliban dhiyaase sidatan sheeg magaaga khaliifkii inkadambooy ee dowladdii cabbaasiyiinta marlamaada ka naga sheeg magaaga khaliifkii inkadambooy ee dowladdii cabbaasiyiinta mar saddexaada ka naga isha b dhiga fura su-aala tilamaad oo taariikh ah weli bandhiyaasa satan sheeg magaaga khaliifkii inkadambooy ee dowladdii cabbaasiyiinta jawaabta siinkura jayana insha allah برسنا جري بوق ow isha b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah alxamdulilah tartamayaal kaafadda isha weliba kuku jawaabeen soo dhashay abdul abu axmed cabdullaahi im- ibnu mansuur kanag jawaabta
su-aalasi jawaabti haddana kana waliba nagaasa abu axmed cabdullaahi ibnu masruur almu- almunqasim billaah sax iyo qalad Al- guddiga
waayahay su-aalilo weydii tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaasi ku biyeen way buwaato sax anhayna hallo bonkai halo radio warsan jawaabta
jawaabtasay neba kuja- ku jawaabane muhammad binu haarun almuctasim billah
kanag
muhammad binu haarun almuctasim billah sax iyo qalad guddiga
su-aalilo weydii tartamayaasha xaafadda isha b goradu waayan wayba haddase ku faa'iidaysayaan hortaale boonkay ee boonkay jawaabta su-aalaasi ku biyeen may buwaato sax anhayna mar haddii kasuwaayan guddiga iyo xuseen
waa tahay xusniyo iyada mahadsanta waa su-aal taariikh ah isla markaas nasiib aan lahaa inuu dhaweydiyo xaafadda isha ayaa ku jawaab waanase ku faa'iidaysi lan hordhika walaalasho bonkaa yaanu ku faa'iidaysada waan su-aala sondhiyaasi sidatan sheeg magaaga khaliifka inkadamboy dowladdii cabbaasiyiinta haddaba su-aala jawaabtay may banaadaasa xusni cabdullah almuctasim mar lamada baknaa maybu ah cabdallah almuctasim
hallo bonkai halo radio warsan bonkai dhiga fura su-aali koowaad oo kemistriya hasiinka dareerta welibaan dhiyaasaha sadatan megagaram oo hydrochloric acid ah iyo lambaahanyi intiyo falgalla suubida haldhawiisin lama mool oo calcium hydroxide ah adeegsoy barabixin lamaana iyo falgal kiimikaad marlamaada kanageti koowaad oo kemistry ow waliba laha boonkaay olen dhiyaasa satan megagaram oo hydrochloric acid iyo lambaahanyi intiyo falgal la suubida haldhabiisin laba mool oo calcium hydroxide ah adeegsoy barabixin lamaane iyo falgal kiimikaad mar saddexaada kanaga megagaram oo hydrochloric acid ayo lambaahanyi intiyo falgal la suubiyan haldhabiisin laba mool oo calcium hydroxide ah adeegsoy barabixin lamaane iyo falgal kiimikaad jawaabta sinkurajean insha allah برسنا جري بوق ترتنك درجا خدل برسنا جري
hallo bonkay halo radio warsan jawaabta bismillah uno tartamayaasha deegaanka bonkai b su-aallinino warsiyo kimidrigaajaadiyun jawaabtiinu iska dayn bonkay b ee cinemas maybanayadaase bonkay ee tin walaalayaalow bonkai b Bonkay ee tin. Miya.
Bonkay ee.
bonkay ee tartamahay Bonkay ee marka tartamahay.
jawaabta
Su- ah, su-aalaad jawaabtiyo may buwaa afartii sidi dhibi siyeed garaam
kanak marnama su-aalaad jawaabtiyeediinu iska dayn may buwaa afartii sidi dhibi siyeed garaam sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalilu weydii tartamayaasha deegaanka boonkaay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaa too sax aan hayna hallo isha b
radio warsan jawaabta
bismillah tartamyaalka xaafada isha b su-aalisiyaasi haddii iska diya waliba nagadaasana zero mase ebir dhibic ebir sede lama siyeed garaam kanak
ebir dhibic ebir sede lama siyeed garaam sax iyo qalad guddiga
su-aalilu weydii tartamayaasha deegaanka boonkaay gorodwaayan way bahadisa ku faa'iidaysi aan hortaale tartamayaasha xaafadda isha b isha b jawaabtayoona ma gorana mar haddii kasu waayan guddiga waa tahay waa su-aal chemistry ah su-aali koowaad isla markaasayna nasiib aan lahayn in la weydiiyo tartamayaalka deegaanka boonka ee oya ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhigi tartamayaalka walaalasho isha a isha b yoona ku faa'iidaysad waayaan su-aala soo andhiyaasa sadatan megagaram oo hydrochloric acid ah yakako iyo lambaahanyi inifal gal la samayd hal dhawiisan lama mool oo calcium hydroxide ah adeegsoy barbixinta lamaane iyo falgal kiimikeed haddaba su-aalaas jawaabtee may banaadaase sideetan iyo todoba dhawiisan li garam jawaabta mar lamaad hababkanaaga mayb waa sideetan iyo todoba dhawiisan li garam
hallo isha b
hello radio warsan isha b in diyaar garooba su-aal ilamaad oo chemistry ah walibaan dhiyaasa sadatan xisaabi boqolkiiba curiye kasta oo ka jara isku jarka lan adeegsadow xanuun baabi'inta iyo suuxiyowka kaasi oo laka magacaabow calaraform marlamaada kanaga xisaabi boqolkiiba curiye kasta use ka jara iska jarka lan adeegsado kora xanuun baabi'inta iyo suuxinta kaasi oo laka magacaabow calaraform mar saddexaada kanaga ee weliba laha isha b su-aali lamaad oo chemistry aw xisaabi boqolkiiba curiye kasta use ka jara isku jarka lan adeegsadow xanuun baabi'inta iyo suuxinta kaas oo laka magacaabow calaraform jawaabta siin ku rajaan insha allah برتنها جري بوق ترتنك بركاب قبل برتنها جري
Oh, isha
hello radio warsan jawaabta
kaloriin boqolkii bolis wa siyeetan iyo sagaal dhibic efer sagaal iyo shan kanaga hydrogen eh, kal- shirkinkii kala qaadahay haye kaloriin boqolkiiba waliba ka jiraan siyeetan iyo sagaal dhibic efer sagaal iyo shan mhm hydrogen waliba ka jiraan efer dhibic siyeed afar afar
mhm.
kaarboon waliba ka jiraan tumo dhibic efer di hal percentage mar kale kanag baad hor hadlaya
kaloriin boqolkiiba waliba ka jirayha siyeetan iyo sagaal dhibic eber sagaal iyo shan kow haye hydrogen waliba dhaha eber dhibic siyeed afar afar haye
carbon waliba ka jira kumon dhibic eber di hal sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalilu weydii tartamayaasha xaafadda isha jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaa too sax aan hayna hallo bonkay halo radio warsan jawaabta bismillah uno tartamayaasha deegaanka bonkai su-aalaas jawaabtiyo haddii un iska dayni may banagadaase tirada koloriinka boqolkiiba may nagadaase siyeedii sagaal dhibic eber sagaal shan boqolkiiba mhm tirada hydrogenka may nagadaase eber dhibic siyeed afar afar boqolkiiba haye tirada kaarboonka maynagadaase tumung dhibic eber dhex hal boqolkiiba mhm kanagab mar lamaad su-aalas jawaabteedii un isku dayn meelnagadaasi koloriinka waliba siyeetii sagaal dhibic eber sagaal shan boqolkiiba hydrogenkana waliba waa eber dhibic siyeed afar afar boqolkiiba kaarbonkana waliba waa tumung dhibic eber li hal boqolkiiba boonkaay digniintiimka dambowe jason siyaana afhayeenka hal qofa ogolna inti xaafad kasta dow ahaa micnaasha ma inti tartan kun dareere dhon hal afhayeen laysin hadaloy ama hal qof laysin hadaloy laakiin ma aqbala doona mar dambe saata dhiidi oo kale anti su-aalo muddo hore jawaabtiya lan sheega madi una kanag ernorna lankele sheega ma aqbala doona dhibcooyinka jaraan oo ilaaraala kanagada waa digniin boonka iyo xaafado kaleba Eh, sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalihii isha b gordowaayan weyba haddii su ku faa'iidaysayaan hortaale tartamyaasha boonkaay ee jawaabto boonkaay iyo dhiibeen weyba waatoo saxan hayna mar haddii kasu waayan guddiga waa tahay waa su-aali lamaad oo ahayd tii su-aalka mistira isla markaasna siib aan weel dhabeen aan weel dhabeen tartamyaalka xaafadda isha e eroy xaafadda isha b iyo ku jawaab waana si ka faa'iidaysilan hordhiki walaalasha bonkaay ee iyoona ku faa'iidaysid waan su-aala sondhiyaasi sida tan xisaabi boqolkiiba curyo kasta usaka jara isku jirka lan adeegsado xanuun baabi'iya ante xanuun baabi'i xanuun baabi'iya iyo suuxinta kaasoo laka magacaabo caloroform haddaba su-aala jawaabtee mayb waa tirada kaarbon tirada coloriinka mayb waa siyeetu isagaal dhabiisan lama boqolkiiba tirada hydrogenkan mayb waa eber dhabiisan siyeeti afar boqolkiiba tirada kaarboonkan mayb waa toban dhabiisan eber afar boqolkiiba jawaabta mar lamaad habakanaga mayb waa tirada coloriinka mayb waa siyeeti sagaal dhabiisan lama boqolkiiba tirada hydrogenkan mayb waa eber dhabiisan siyeeti afar boqolkiiba tirada kaarboonkan mayb waa toban dhabiisan eber afar boqolkiiba
waayahay su-aalaha dareerta weliba lahaa bonkaay halo bonkaay halo radio warta boonkaay dhiga fura su-aali koowaad ofiisigiisa hasenka dareerta walibaan dhiyaasa sidatan walhada dhirasho ay zero point twenty ya kolshay ay hal dhabiisan afar second hatab mayo kalka wahdagaas madi us dhirasha ay eber dhabiisan tuma ishan mitir mar kale kanaga boonkaaya lati koowaad ofiisigiis ah walibaan dhiyaasa satan walhada dhirashay ay eber dhabiisin labaatan ya kalshayna iyi hal dhabiisin afar second hataba mayo kalka walhadaas madi usa dhirisha iyi eber dhabiisin tom ishan mitir mar saddexaada kanaga boonka dhiga fura fiisigiisu walhada dhirisha iyi zero point twenty ya kalshay iyi hal dhabiisin afar second hataba mayo kalka walhadagaas madi dhirarka us eyi eber dhabiisantom ishan mitir jawaabtaas aan ku rajayaan insha allah
baratalaa jire booga tartanka darkaa kudan baratalaa jire
hallo bonkaay halo radio warta jawaabta bilaw noo tartamayaasha deegaanka bonkaay su-aali nana warsadii oo fiiskiskaaji su-aalas jawaabteediinu iska daynamay banagadaase Mhm.
one point zero five harses kanag
one point zero five second mar saddexaad kanagba mar saddex su-aalaas jawaabteediinu isku daynamay banagadaase one point zero five second
mar afaraad kanagba mar afaraad haddii uuna isku daynamay waa hal dhibic eber shan second saxi qalad guddiga waayahay su-aalila weydiyey tartamayaasha deegaanka boonkaay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan weyba waa too sax aan hayna hallo isha b
هلو راديو ورطة jawaabta
بسم الله سؤال الجوابتي دين كدي وابن ذاتنا إبر دبي سقال شام سام سكن kanag
إبر دبي سقال شام لما سكن saxi qalad guddiga
su-aalila weydiyey tartamayaasha deegaanka boonkaay gorodowaayan weyba haddii su ku faa'iidaysayaan hortaale isha b iyoona ma gorana mar haddii kasi waayeen guddiga iyo jawaabta waa tahay xusni waa su-aali koowaad oo ah su-aal fiisigiisa isla markaasna siban waldhadaan inay la weydiiyo tartamayaalka deegaanka boonka oo ku jawaab waayno si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalaasho isha b yoona ku faa'iidaysadi waayan su-aala sondhiyaasi sadatan walhada dhirir shay us eeyay eber dhawiisan labaatan yah kalshaynu us eeyay hal dhawiisan afar sakan haddaba mayo kaalka walhadagaas markii us dhirir shay eeyay eber dhawiisan tuma ishan mitir su-aalaas jawaabtee may baha dhawaaye tartamyaalka deegaanka boonkaa laakiin nasiib daro ma haleelna jawaabta maybua xusne oo hal dhawiisan lama sakan mar lamaad hoobakanaga maybua hal dhibic labo sakan hallo isha b
halo kadi wartan ishaan diyaar garooba su-aali lamaad oo fiisigis ah waliban dhiyaasa sadatan walhada dhirshay ay hal dhabiisan shan mitir iyo kalshayna ay lama sakan haddaba mayo kalka walhadagaas dhirshayna ay lama dhabiisan hal mitir mar kale kanaga isha b dhaga fura walhada dhirshay ay hal dhabiisan shan mitir iyo kalshayna maybua lama sakan haddaba mayo kalka walhadagaas dhirashay ay lama dhabiisin hal mitir mar saddexaada kanaga isha walhada dhirashay ay hal dhabiisin shan mitir iyo kalshayna ay lama sakan hataba mayu kalka walhadagaas dhirashayna ay lama hal waa lama dhabiisin hal mitir jawaabta sin ku rajaan insha allah
برتنا جري بوق ترتلك دركا خدل برتن بجي غزال
hallo isha b
halo kadi wartan jawaabta
bismillah alxamdulilah tartamyaal xaafida isha b su-aalas jawaabtiya diyo kadeen waliba nagadaasa ah lama dhibic siyeed second
kanag
lama dhibic siyeed second mar saddexaad kanag
lama dhibic siyeed second saxi qalad guddiga
waayahay su-aal ila weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaatoo sax aan hayna
hallo bonkai halo radio warsan jawaabta
su-aalas jawaabteedu isku daynama baahidaase sed second kanag
maramaad haddii un isku daynamay buwaa sed second saxi qalad guddiga su-aalay isha goradu ayan wayba haddayse ku faa'iidaysiiyaan hortaale tartamayaasha boonkaay jawaabtiyuu ku biyan su-aalaas may buwa toosaxan hayna mar haddii kasi waayeen guddiga iyo jawaabta xuseneyn waa tahay xusni waa su-aali lamaad oo hayta su-aal fiisigiisa isla markaasna siban waldhadan tartamyaalka xaafadda isha b ayaa ku jawaab waana si ka faa'iidaysi lan hordhika walaalasha boonka ee yoona ku faa'iidaysadi waayeen su-aala sondhiyaasi sida tan walhada dhirirshey us eey hal dhabiisan shan mitir yaa kalshaynu us eey lama sakan haddaba mayo kalka walhadagaas dhirirka us leey haddii walhadaha dhirirshay us eey lama dhabiisan hal mitir haddaba su-aalaas jawaabtee mayb waa lama dhabiisan soddon ili sakan ama lama dhabiisan afar sakan jawaabta mar lamaad hoobakanaga mayb waa lama dhabiisan afar sakan waayahay su-aalowgii dhextaalkii aan gudubaan xuseen iyadaa umahadsanta weliba kureejiyey xuseen cadaani iyo daadiinta su-aalowgii dhextaalka oo su-aal kasta dhagaystayaalka un sii doono min toban qof xuseen hadhawaaw waa tahay xusni iyadaa umahadsanta waa qaybtii dhextaalka oo haytii saabta nasashada tartan aqooneedka oo kan dhexeeya lamada xaafadood ama lamada tartamyaal deegaanka boonkaa ee iyo xaafadda isha b oo tartan qurux badan meedhayaho ka bandhigayaan taasoo unan rajeeyana waaba ilaahay raalika nagada iniyo tartanka sidii isa kusii qurux badan haninka gebagabaayaan waaba ilaahay raalika nagada waa qaybtii dhextaalka tartanka oo ooka una fadaana ini dhegaystayaaalka una ku weydiiyana lama su-aalood oo hanin diyaariyaan tartami deegaan development organization oo ka howlgalo magaalada baydhabo ee koonfur galbeed magaashana la erow dedo su-aalo koowaad yamaynagadaase su-aal taariikh ah ama lan buuq qori magaajaylasen ku fadow inaysan sheegtaan waana rajayaana inaysan ka guulaysado doontaan abaalmarino qaali ah oo yooninka talagaleen deegaan development organization oo ka kama inaysan meelo kula hooyitaan hobilah raarakanagada lambarkiisana weer kortaameb waa shan afar afartumi siyaad konton marlama lambarkaasankanaga shan afarti afartumi siyaad konton yaahana weero kortaan su-aalo koowaad ka bilaabay dhagaystayaalka minku faday inay sheegaan ay qori buugaha socda iclaamu alajyaal bitaariikhi listicmaar fi sumaal marlamaada ka naga iclaamu alajyaal bitaariikhi listicmaari fi sumaal oo macnaasheyna eeye sooyaalka gumaysiga soomaaliyeed buugga sayti qoraaga lahaay yaa lasin ku faday inaysan sheegtaan hobilaaraalakanagada dhegaystaha koowaad nasiibka umaldhadi feeriyoy halow dhegeyste walaal magaay meelana werayd
saadaam muuse cali xaafid tawfiiq saadaam muuse cali xaafida tawfiiq jawaabta horan gudgal saadaam
sheekh aadam sheekh saciid albardaali
karag marlamaad sheekh aadam sheekh saciid albardaali sheekh aadan sheekh saciid albirdaali xafidahullah sax ayaan ku jawaabi dhegaystahaas hanoweeri xaafida tawfiiq magaca marlamaadkanag dhegaysta sadaam muuse cali
sadaam muuse cali ma ah sadaamow lambarka
afar furaaga afar kontay ko konton iyo kow idaacadda isku dheeree sirkiin fahma afar afar kontay ko konton iyo kow tomon tomon afartii ko afarti iyo kow eedaa mahadsanta may ka guulaysatay xaafida tawfiiq ma ah eedaa mahadsanta may ka guulaysatay su-aali oo ka haytay buugga ha socda qofka ha qori sheeg iclaamu alajyaal bitaariikhi listicmaari fi sumaal sooyaalka gumaysiga soomaaliyeed buuggaas lankaa bandhigkaya la weydi dhegeystaas eedaa mahadsanya sida quruxda badan le uusan ku qeyb qaaday fikir shay iyo jawaabta nasiibka uusan weeldhaday aan ku mahadnagaana mar lamaad iyo mar saddexaad su-aalo lamaada gudagala dhagaystayaalku una ku fadaana su-aalo mayba nagadaasa sadatan sheeg xiliga la is cafwan dhagaystayaalkana waa mar lamaad xilimaa la isticmaalay farta elifmayka sida saxda ah aan qoran oona laska rahi sanadka hayta lasin ku fadaa sanadka sida saxda ah lan laskarahay elifmaay qoraaljey yaa lasin ku faday inay sheegtaan dhegaystaan ka horeysiiyoy halo asalaamu calaykum
salaamu calaykum wacalay salaam walaal magaca milano warayd
xaafid jirgorob kanag
jirgorob jeero gorob intay ku tirsanta ah ya intay ku tirsanta jeero gorob baydhowa
aega iyo hareerikaadiyo jeero gorobka la suugda hoola marida oraana jarta eedaa mahadsanta ah magaaga iyo meela eh, hanowerasi faahne magaana inkanag
mustafa maxamed ali mustaf maxamed cali barnaamijsaan la socod
xabida xugaab garab kay horan gudagal jawaabtay xabida xugaab garab fadeen maanaha may la koobsaday ha elif mayka hata la isticmaalahay sanadka laska rahi inaada sheegta
aya
haye jawaabta horan gudagal he
jawaabta guda garosha kule hadda xaqiiqa naga maanaha jawaabta xabideeba galab madax waa tahay haa
marka xabida xugaab garab leeyahay kana gadiya markeeda mahadsantaa ka dhawaayaan walaal waqtigana haya awgeed dhegaystaha higasiyoy halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal magaca meelana weraayta magacayga xasan amiin maxamed xaafidin tawfiiq xasan amiin maxamed oo hana weeraay xaafida tawfiiq xaafid tawfiiq saa lagu dheensaday barnaamijka xasanow tafayl tafayl xasano waa tahay ra'yiga horan gudagal jawaabta
jaawabta mayba lamaada kun tomishanka lamaada kontum iyo shanta nasiib wacan yaka lahaa jawaabta saxda ama haleelan dhegaystaha kala siiyoy halo
ah walaal magaca meelana weraayt
ibrahim mukhtaar ibraahim mukhtaar deegaanka
daarsalam kanag
daarsalam daarsalam daarusalaam ibraahim oo saalanka dhan sidaa barnaamijka okay fikirka horan gudagal jawaabta
jawaabteediisa
kun sagaal boqol lixdii sadeedii adayna jawaabto saxda mashaakna dhegaystaa kalaan gudube halo halo halo waa tahay dhegeystahaas khadka ku gohi ee waa barnaamijka dhextaalka tartanka oo ookiyo kaloolamaayan tartamyaalka deegaanka boonka iyo xaafadda isha qaybtiis nasashada ama dhextaalka dadweynaha ayaa ka guda jirna dhegeystayaal dhegeystaha khadka ka jarasiyoy halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal magaa meelana warayd
تعالوا اسمعنا ورحمة الله وبركاته
kanag magaaga
تعالوا اسمعنا ورحمة الله وبركاته xaawo cismaan aadan xaafadda mursalan oo waraayta xaafadda salanka dheensadaa barnaamijka xaawo ayaa jawaabta
سؤال الجوابية ليش كتير لما تكون حياتي
kanag لما تكون حياتي
lamada kun iyo sagaalkii hadho waaytay balse jawaabta saxda ama sheegna xaawa fikirka ka maadsanta hadhowa oo kala dhegeysaa halo
الو السلام wacalay salaam walaal maaya meelana warayd
محمد علي الشعب وحافظ هناك maxamed cali isaagoona weeraha xaafadda cune xaafadda cune saran ku socod barnaamijka maxmedow
فايدة بدر ayaa jawaabta horan gudagal
قصابون صاريشن kun sagaal boqol sagaal iyo shantii jawaabta saxda ma dhiibna ah, nasiib waxaan yeesha lahaa dhegeystaha kala siiyay halo اه إبراهيم مكان كده
ayaa ka nagadi
إبراهيم إبراهيم ibraahim haye ايه لما ممكن كده lamada kun iyo toddobadii hadho waaytay balse jawaabta saxda ma haleen dhegeystaha kala siiyay halo السلام عليكم wacalay salaam waraxma walaal magaa meelahna werayd ورحمة الله وبركاته
fadlan idaacadda hobakeen dhowtu isku dheeray socodka lan fahan
تعالوا أحمد أبي عفيش kan magaaga
تعالوا أحمد أبي عفيش faadama axmed cabdi xaafadiishaan werayd xaafadiisha barnaamij saalan gudhinsaa faadamo jawaabta oran gudagal لما تكون حياتي lamada kun isiyeedkii masiibka ma ka saamaxna iyada maasanta jawaabta sahlan ahayd dhegeystahan siiyooy halo dhegeyste magaa miilana werayd kanag magaaga محمود إبراهيم عمر
haye jawaabta oran gudagal lamada kuntumisiyeedka jawaabta saxda ama dhiibna nasiib faylya ka lahaa dhegeystaha higa siiyooy halo walaal magaa meelana werayd
أحمد عثمان عاصم مختار لما تكون كمان كده السبب faadama cismahan weerti xaafadda mursal lamada kun iyo tobankiiyo jawaabtiya ka dhiibitay jawaab saxda ama dhiibna dhegeystaha kala higa siiyooy halo halo walaal magaa meelana werayd
تعالوا أحمد أقوى تعرفش faadama jawaabta oran gudagal وتعالوا تعرفي لما تعرفي تعرفي لما waa tahay jawaabta saxda ama dhiibna adeena nasiib wacan jawaabo ee dhegeystaha kala siiyooy halo
وعليكم السلام ورحمة walaal magaa meelahna werayd نقول إبراهيم تيو كوريرا عبد الوزيك haye jawaabta oran gudagal walaal
هدي أنا إسكندرية ولا بوا لما نكون جدي mar labaad kanag
لما نكون جدي magaaga saddexaad kanag
أنا إبراهيم
codka qajajaca ka jara kanag walaal adoor hadle نقول إبراهيم
deeqow nuur ibraahim miya نقول إبراهيم
okay magaagaas nadiifan kanag silan fahma
نقول إبراهيم عبدي deeqow ibraahim cabdi hanoweeraha xaafadda
الملاك howlwadaag iyada mahadsanto deeqow ee jawaabta saxda ee yaa sheegtay telefoon numberkan in sheeg saddex ayaa طويل ما tumiy lama
toddobaati saddex toddobaati saddex toddobaati afar toddobaati afar deeqow eeda maadsanta adeen maynagata dhegaystihii lamaad oo oo ka guulaysadii su-aaloga dhaxtaalka dadweyne aan talagalan iran development organization oo fidhisho ay magaalada baydhabo ee maamul goboleed koonfur galbeed iyada amaansiinyo deeqow mayhaya dhegaystihii lamaad oo jawaabta saxda ee ku dhiiba barnaamijka fikir shay aan ku mahadnagaana usii dhegaystiyo ku horeeyeyba iyo dhegaystayaalka dhammaantiyo ayaa sida quruxda badan leeyoon iska dayan jawaabo balse nasiibkan saamaxa waaye maylana ramadaan mubaarak tartanka qeybashayni hersan ayaa sii dareeriyaan hob ilaahi raalle ka nagada xaafado lamada xaafadoodna ku rajeene sidii ninka socday tartanka isa ku asluubaysan in ninka sii dhammaado hob ilaahi raalle ka nagada ramadaan mubaarak
masaajidku mankii alla waa ogaadaa masaajidku mankii alla waa ogaadaa muuminko ma munaafuq ma bakoyaaw
waayahay dhugunsadayaal raadiyaha warsan ee baydhabo inuu dhugunsadaaytan barnaamijkii tartan aqooneedka raadiyaha warsan yaa la dareertan igoojeya dhexeeya ee ku guda jirna boonkay e iyo isha biya tartankana uu kuusan dhexeeya insha allah su-aalaye nin hireen xaafado mayba markaas in sheegane xaafada isha b oo su-aalaha cabasho markaas iyo hukumuudiyeen xalka kiiyo yaka jarna insha allah xalkana isla diiri doogna su-aalo yo sii wadada doogna saas oo kale boonkay iyoona markaas su-aalo diyaar an haadeen oo barnaamijka nheri isha b iyoona saas oo kale diyaar an haadeen xalkaasna ka guda jarna oo isha markaas cabashada dhiigkiiyo nugukooyahayta macalinka iyo weliba xalka iyaa ka wada maqoonna waana diiri doogna haddii ilaahay isera xaqiijiyey qadka teleefonka lamada xaafadood haddii oo ka jira boonkay e halo radio warsan halo isha b
radio warsan eedyada mahadsiin lamada xaafadood qadka teleefonka ayaa ka jiraan barnaamijka tartan aqooneedka miba taabgeliyahayeen raadiyaha warsan iyo garab walaal oo iskaaladaayan abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole iyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarashyaang mahadnagaana oo barnaamijkan oo laga ibgaadahan lamada xaafadoodna uu ku taageran eh waa boonkay eh oo tarash taageran eh iyo weliba isha b oo jaakole taageran eh garab walaal tiimka kuroogiyona mahadsiinyin farsamo yaqaan maxamuud iyo bilaal yaa yoona mahadnagaana barnaamijka tartan qooneedka muxsin waa xusni iyo jeceyl yasina diriirsiyahayaan xusni ayaa ka wareejiya su-aaloonin heri iyo weliba lamada xaafadood su-aalan hadararta mayba iskule tartamayaasha xaafadda ama deegaanka bonkay ee
waayahay dhiniga su-aal diyaarinta barnaamijka tartankana weliba siherla-aan ku qayb qaadahan iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kabaadir saas oo kale maal calin mahadsanyi halo bonkay halo radio warsan boonkay dhiga fura su-aale kowaad oo biology waliba dhiyaase satan sheeg nudayaalka yaryar ee usugeedka ka koobanyi sheeg nudayaalka yaryar oo usugeedka ka koobanyi mar saddexaada kanaga biology sheeg nudayaalka yaryar oo usugeedka ka koobanyi jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku dal bartayaa jire
halo bonkay halo radio warsan jawaabta ilaa unoe tartamayaasha deegaanka bonkay su-aalaas jawaabtiya diunskadaynamaybaa nagadaase derm uh, dermal tissue system iyo ground tissue system iyo ves vascular tissue system
kanag marlama su-aalas jawaabtiyeedin isku daynamaybaan eedaase dermal tissue system the ground tissue system and vascular tissue system
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka bonkay ee jawaabta su-aalaasi oo ku biyan waybuwa to sax anhayna halo isha
halo radio warsan jawaabta
bismillah suaala jawaabtay adiga nagadaasi vascular epidermal ground iyo merisimatic codkaanti koranqaada marlamaad kanag fadlan
vascular issue system epidermal issue system ground tissue system meristematic tissue system sax iyo qalad guddiga
saali bonkay ee gordo waayan way baadasi ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha isha b isha jawaabta iyona magorana mar haddii kaswaacin guddiga iyo jawaab waa tahay waa su-aali kowaad ah su-aal biology isla markaasna seeb aan waldhadaan inay la weydiiyey haska nagasho kadib tartamyaalka deegaanka boonkaa ah iyo ku jawaab waa inu si ka faa'iidaysi ayoo lan weydiiyey tartamyaalka walaalasho isha ee ayaanu ku faa'iidaysid waayaan su-aala soon dhiyaasay sadatan sheeg nodayaalka yaryar use ka koowaye geedka haddaba su-aala jawaabtay mayb waa kow branchimal tissue lama colorangima tissue saddex celarangima tissue mar lamaad qabakanaga mayb waa kow branchima tissue lama colorangima tissue saddex celarangima tissue sideedaas iyo ka koobanya geedka nodayaalshay hallo isha b
halo radio watson isha su-aali lamaad oo biology and diyaar garooba waliban dhiyaasa satan sheeg nudoga shaqadiis eta intii usaqaybi cuntadii ku dhalatay xanaanka cunto diyaarinta ama cunto diyaaryowka mar lamaada kanaga biology ut lamaadu ish biya iskule waliban dhiyaasa satan sheeg nudoga shaqadiis eta intii usaqeebi cuntadii ku dhalatay xanaan xanaanka cunto diyaarinta ama cunto diyaaryowka mar kale kanaga sheeg nudaga shaqadiis ata anti usaqeebi cuntadii ku dhalatay xanaanka cunto diyaaryowka jawaabta siin ku rajeen insha allah
الو راديو وطن jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا الجواب قال الجواب تدين سجين وجن غافنا برنجيما تيشو
kanagba
برنجيما تيشو
mar kale kanag
مركلة دان كنا ولبنا غافنا إيه ولبنا غافنا سلايم تيشو
kanag mar سلايم kale تيشو أستاذ. سلايم تيشو mar kale kanag sayb
حلو خلاص mar mar kale kanag say
سلايم تيشو saxiyo qalad guddiga waayahay su-aal la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen way buwaato sax e lama dhibcood isha
بفكتي كلتك وك واسكتي ولي وك واسكتي ولي يا هي وك واسكتي ولي وين لقى رواي بابو ان دوس رنوت ليك قالهان وين لقى رواي وك لما دلول هيا مجي بابك ورسنبك way baa sheeka dhiibayto ahey walaalaha doorrebe cabdisalaam tabakaayada babasher iyo bin of taylor tankala faarax cabdiraxmaan golli ugaaska ugaaska faarax cabdiraxmaan golli ha ha dhibcood yes ya wa
ugaaska arti ba haddana kamid kanaalo maynka darti mee
jecelo walaasku daray me may usuuga dari
faarax cabdiraxmaan golli ugaaska haddana olashiinka dhiibi onongorodow kanaw ka badan waay ka faa'iidaystaa dhakada ka saara jaakol murugta ugaaska walaa oo adan kan daraas naga dhaafso
okay hallo bonkai halo radio rasta aan diyaar garooba su-aale koowaad oo xisaabay dhinaca kale nagdaasa su-aale tumi saddexaad ee tartanka uu ka mibandhiyaasa sadatan afar musharax oo shal e emid cusmaan xuseen iyo jaamac iyo ma bahelano tuma i lama cod cusmaan ma bahelay tuma i shan cod xuseen ma bahelay siyeed cod jaamac ma bahelay tuman ed hataba ka muuji xoogtun garaaf gooba mar lamaada kanaga xisaabo boonka ale walibaan dhiyaasa satan afar musharax oo shal eh emid cusmaan xuseen iyo jaamac imaba shal helena tuma ila macod cusmaan maba helay tuma ishan ed xuseen maba helay siyeed ed jaamac maba helay tuman ed hataba kamuuji xogtun garaaf gooba mar saddexaada kanaga su-aalo walibaan dhiyaasa satan afar musharax oo shal eh axmed cusmaan xuseen iyo jaamac jaakol telefoon ooy aan banaanka labaa maba shal helana tuma ila macod cusmaan maba helay tuma ishan cod xuseen maba helay siyeed cod jaamacan maba helay tuma cod hataba kamuuji xogtun garaaf goobo jawaabtasin ku rajaan insha allah
bartana jere boga tartanka darka kudan bartana jere
halo bonkai
Aló, Radio Huerta.
jawaabta
سؤال الجواتي أبو نسجين من الغلاسة إمت لحديل لغاتيل لح دقيت لعبي تضوه حسين تمي تضوه دقيت تضوه تضوه سيد جامع لغاتيل لمت دقيت لما لما عثمان صدام يسد دقيت سد سد
kanagba
إمت لغاتيل لي دقيت لح تضوه حسين تمي تضوه دقيت تضوه تضوه سيد جامع لغاتيل لمت دقيت لما لما cusmaan soddon iyo saddex dhibic saddex saddex
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka boonkaay jawaabta su-aalaas yoo ku biyeen way buwaa too sax aan hayna halo isha
halo radio warkan jawaabta
bismillah alxamdulilah suaalan jawaabtiye haddii aan sideeyi waa tartaanka abdulkafi waliba nadaasa suuqan emid emid waliba helayha afartii saddex dhibic lama bixi jaamacan waliba hereysiina soddon idhi bixi huseen waliba hereysiina labaatan siyeed dhibic siyeed bixi cusmaan oon ku danbeyn waliba hereyna konton iyo afar bixi kanag
mid waliba helay afar afartii saddex dhibic lama bixi jaamacan waliba helay soddon idhi bixi huseen waliba hereysiina labaatan siyeed dhibic siyeed bixi cusmaan waliba hereyna konton iyo afar bixi sax iyo qalad guddiga su-aali boonkaay lahaayeen oo ku jawaab waayeen wayba haddise ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha isha b jawaabta yoon ma gorana mar haddii ka suwayn guddiga iyo xuseen waa tahay xusni waa su-aali tumi saddexaad oo ah su-aal xisaabe islamarkaasna siiban waa dhagan tartamyaalka deegaanka boonka oo ku jawaab waayna si ka faa'iidaysilan hordhaki tartamyaalka walaalaasho ee isha ee ayaan ku faa'iidaysado waayaan su-aalasan dhiyaasi sadatan afar musharax oo shal eh emed cusmaan xuseen iyo jaamac iyo meeshal heleena cod ee tumi ilama cod cusmaan may helay tumi ishan cod xuseen may helay tum ee siyeed cod jaamacan may helay tumo cod haddaba ka muuji xogtun garaaf goobo su-aala jawaabtee may banaadaase emed may bahelay sagaalun ili digri cusmaan may bahelay boqol iyo labaatan digri xuseen may helay lixdii iyo afar digri jaamacna may helay siyeed digri jawaabta marnamaad hobakanaag maybua emid may bahelay sagaalun ili digri cusmaan may helay boqol iyo labaatan digri xuseen may helay lixdii iyo afar digri iyo jaamac oo usuuna siyeed digri helay
waayahay halo isha halo isha
radio warkan diyaar garobo su-aalii tumi afaraad ee tartanka uuka wali bandhiyaase satan waana su-aal xisaabe soomaaliya maybay wadarta boqolaydun hadareerta andhoofiday yaman moos boqolkiiba konton xoolo nool boqolkiiba labaatan qudaar boqolkiiba labaatan iyo badeeco kale oo yaana boqolkiiba toban ah ka muuji xogtun garaaf gooba mar lamaada kanaga xisaabo isha biya le su-aalatii tumi afaraad ee tartanka uu konka damboyti walibaan dhiyaasa satan soomaaliya mayba wadarta boqolaydun hadareerta aan dhoofiday yaman moos boqolkiiba konton e xoolo nool oo boqolkiiba labaatan e qudaar oo boqolkiiba labaatan ee iyo badeeco kale oo boqolkiiba toban ee ka muuji xogtun garaaf gooba mar saddexaada kanagee soomaaliya meybaya wadarta boqoleydun hadareerta andhoofida yaman moos oo boqolkiiba konton ee xoolo nool oo boqolkiiba labaatan ee qudaar oo boqolkiiba labaatan ee iyo badeeco kale oo boqolkiiba toban ee ka muuji xogtun garaaf gooba jawaabta siin ku rajaan insha allah برتنا جري بوق ترتنك برجع قدر برتنا جري
hallo isha
هلو كان ورسل jawaabta
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أنا قرتميال حافظة إيش بي سؤال الشوافي هذا السبين ولد من غراسة موت لقد أتمرن ولد من غراسة لبعض إلا لما الضول لبعض إستن بكي haye أولا نول ولد من غراسة يوم استغالن بكي haye خضار ولد من غراسة استغالن بكي haye بدأ هذا كلام ولد من غراسة فرتيشن بكي kanag wa mado
markaan kanaga moos moos moos waliba nagaday ha moos waliba nagaday kumun boqolkiiba kun difi oola nool waliba nagadaayana toddobaati dham difi qudaar waliba nagadaasayaan toddobaati ila toddoba tod- toddobaati dham difiya nagadaas meel badeecada kalena waliba nagadaasay ha soddon iyo difi
adoo si toosan sheegayso olaan iskaga gasaana mar saddexaad kanag
waayahay markaan sheega taas waxay ahaa malanka nafsi weliba nagaday Mm.
mooska kamarye Haye.
mooska weliba nagadaa qeyb boqolinta iyo sindiki haye oola noolna weliba nagadaana toddobaatan iyo lama diki haye qudaarta weliba nagadaasa toddobaatan iyo lama diki haye badeecada kalena weliba nagadaasa soddon iyo diki
marka afraad kanag kanag kanag walaalow kanag kanag weliba nagaday ha toddobaatan iyo lama diki boqolinta iyo sindiki sug sug sug Oolan- hadka oolan hadka oolan gohay toddobaatan roor toddobaatan roor toddobaatan roor toddobaatan.
sug sug isha isha roor ka dhaaf su'aalo kanag jawaabta hosni markaan kanaga moos boqol iyo sindiki haye oola nool toddobaatan iyo lama diki haye qudaarta toddobaatan iyo lama diki haye badeecada kalena soddon iyo lidigi sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali intan boytay tartanka ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabto su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa to sax
may may jackol jackol may jackol may sug sug sug sug sug sug sug lankaasa maqon wala sheego aragnay صح يا لاري مقدار أنت غير لي هذا may hawli la hawada ma ما shiini أراني أنا ما ya أنا إيش أقول أراني haye maba dhaafaas maa ما تغير بها جملة رجعان
adan seegmalaya sagwaane يا seegmalay ahayd korkaamay kuda dareemahayd
لعل هذا مقول lacalla korkaamay kuda dareemahayd taas كوركي ما آه.
جملة بدر يا بوي ya درن جملة هذا مقول waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabto su-aalaasi oo ku biyeen waybuwa to sax ada ka darbo بوسكتك maya to sax ada ka darbo صح kana seesewaan aa سيدي جيلو to sax
شأن جيلو مقول توسع إرو waayahay to sax ew lama dhibcood وب وب بوسكتك شلته ها عجائب واي لما جمعه هاني انك دور لاي سيدا كبير لاي سيلا كر الهي من سيلا كبير شفاك لها مري بو يا الله اكبر شدي بلا شدي لك ديري هنرد وي بس يجي بي ورانا دبل اللي كو جايوك الاسلام وراها دورهبه بالضبط تايلور سكلينا اصل قصلاية آدن ديدي مولد مقنع قمنع شريك بحناكا برو نالو شلقويو محمد برو نالو شلقويو جرشا اي كره مسكت بوسكتي تولته فرح
ما فرح كدرة ما ما ما ما ما كدرة حتى حتني أو حتني أو
ma dokana magayaalka aad sheegtay maga jinua ah ماي maga maga magayaalka dhandhanwano sagoyo kanoof kanagba أكيد بلاوي ha هرت بلوب سايلر ها ha أكيد قصاية haye تكلينا إيه دادي مولد قمنا شريف وحناقة بورو نانو سلقيو محمد بورو نانو سلقيو جرشا magayaanku intay aylabahe يا magayaanku intay lanka isticma intay laga isticmaala aylabahe magayaanku
dadka hanuun dhartoob hanuun kasaaw miyaha magaasoo dhayo oftalor la dad la uursaame araadun gabdhaday meemaa la uursaame dad qatar ewo magayaasha vili somalia bolksenay qataro qataro dadka maytu sukor miya dharkii Ya.
irbadi iyo sharcaan maytu sukor miya bismillaahayo aragga dhasho yaar
vili hani wadaago hayn jinigii oo heeso kabaraay dadkaas lemdadkan hani adla shaqeys way ii wataan mushwar magaasho hortado magayaan hustay isku hustay aa mise hani hees iidadey haye abtir qoslaaye sikelina mawlid qumane haye maqane shariif waxanaga Wa- allo
waa oyaname
boronado shalgoyow maxamed shalgoyow nanoy jabsha waalantayn shariif caqil war meelna dalahoogayo waayahay waayahay waayahay musakatihe
waayahay abwaan jakole iyo abwaan tarash eedan mahadsanyiin su-aalowya meelaha ka dhamaaden ooka oo ilaahay alkanagada guddiga wala ku cusaane hooba diyaarayin inta natiijada ka dhawaaqan maxamed akay
waayahay bismillahi raxmaan raxiim mayba hadeernay xilliga natiijada la ka dhawaaqan lahay oo kamayba tartamaayana xaafad deegaanka bonkai a iyo weliba isha b tartamyaalood may la warsadaaye todoba su-aalood bonkai a mayba la warsaday todoba su-aalood mayba si saxa aan ku jawaabana lama kumid e hal su-aal ah isha b ha balmarti ku faa'iidaysadeen saas dartee may la ku wayana shan dhibcood isha b yaana mayba la warsaday todoba su-aalood mayba se sax ayan ku jawaabeyna se dukumad e hal su-aal bonkaay habaal martayna ku faa'iidaysadeen iyoona mayba la kooyana todoba dhibcood wadarta guud ee dhibco hadeena marlamaadkanaga bonkaay e mayba la kooytay shan dhibcood isha b mayba la kooytayana todoba dhibcood uku mayba tartanka saas ku heray bonkaay e
waayahay eedyada mahadsanyi maxamed deeq ee uu ka tartanka meelaha ninka dhammaaday bonkay e oo shan dhibcood tartanka ku helan iyo weliba isha b oo todoba dhibcood ee tartankiion ku helan guud ahaanna tartanka meebaa ugu ku hirtay tartamayaasha deegaanka bonkay e ee isha b meebaan gudubtay samafinalka tartanka xaafado haaska heri ee samafinalka wada roogaan mayba waa shan xaafadood xaadiriye bardaale e daynuunay b horseed b daynuunay e isha b mar lamaad bardaale e daynuunay b horseed b daynuunay e isha b shantaas xaafadood yahaska hirti insha allah maynan sheegay in beriyey shantiyo iyo wakiilaha dirsadaayan raadiyaha kooyan galabtii haddii ilaahay iiso era waana aan soo bii doonna qororidin ama isku aad ka eedan wareega samafinalka shantaas mayba ku codsaday beriyey haddii una dheegahayan iyo ninka hooyan guud ahaanna barnaamijkii tartan aqooneedkii aan taa ka gabagabaayay barnaamijkii tartan aqooneedka maybaa markaas taabageliyaayana guddiga garab walaal iyo raadiyaha warsan oo iskaaladaayan iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadirna mahadnagaan dhinaga su-aal diyaarintiina hinqaadil sinyin eediyadan ka mahadnaga dhammaan maamulka iyo macalimiinta iskoolkaas teeda oo su-aalo dhextaalka hanin diyaarayaan iyoona eediyarada deegaanka iyo saas oo kale may baan mahadnagaane farsamayaqaan maxamuud gaabsho barnaamijka farsameeyey iyo bilaal hilaal sheekh shucayb oo isin dhiniga baro bulshada barnaamijka isku mudarisiyay dhiniga facebooka bartuuna kalena ee warsan radio barnaamijka maba kuldaratan idaacadda warsan mawjada fm c c dhibsan laba megahertis s w-ga live streamka iyo weliba barta facebooka oo si toose su-aalo oo qoraal jiro iyo weliba su- ee, barnaamijka oo maqal leh isin ku dhegeystaatan pageka saaxiibada barnaamijka oo la dhiib qaadadaayeen xuseen cadaani maxamed salaad maxamed deeq yaan mahadnaga dhinaga kaamirada barnaamijka muuqaalka weyba guubayay maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele anoo jecelow iyo xusni ah iyo barnaamijka sina diriirtiyaayeen intiiuna barnaamijka barnaamijka madiriidka kulma doogna dhammaantaan oo isku duuban way basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo ay hilmaagnay barnaamijka baba mahnagaana lamada abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole iyo maxamuud xaaji maxamed tarxintee beriyey idaacadda ciraabtifmila masaahiyad ugu kulma doogna hawada nabadgelyo